habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo jimcaha bisha disembar waa soddon sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxa cusub ee gurmadka degdega caalamiga ee hay-adda u n h c r
waxaa hadda lai magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee barnaamijyada emergency-ga ee gargaarka degdega ah ee u n h c r xarunteeda geneva horey waxaan u ahaan jiray madaxa xafiiska u n h c r dadaab sanadkii
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadkan iyo soomaaliya labaatan iyo dhowr sane oo lou tiirsan yahay in ay wax uga jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaradii gaala airlines waxaan ognahay in dad soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay ay al-shabaab ku soo qaaday magaalada abguuye ay ku dishay sagaal ka tirsan mintadiinta kooxdaasi dowladdu waxa ay qiratay in sidoo kale ay ka dhinteen laba askari mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in labada qof ee dhintay uu ku jiro sarkaal ka tirsan nabad sugidda gobolka oo lagu magacaabo daahir dikoter gudoomiye xigeenka amniga afgooye mahdi axmed xasan ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda ay dagaal xoogan kala hortageen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday waa weerarkii labaad ee al-shabaab ay ku qaado magaalada afgooye tan iyo bishii oktoobar weerarkii dhacay bishii oktoobar waxaa ku dhintay siddeed qof oo ay ku jiraan lix ka tirsan saraakiil iyo ciidanka magaalada afgooye
ciraaqiyiinta muusal ku nool ayaa waxaa soo food saartay maalin qaraxyo baabuur iyo weliba duqeymo xagga cirka ah maalintii labaad oo dagaallo ay ka soconayaan kuwaas oo ah kuwo kasoo cusboonaaday halkan iyadoo laga hardamaya gacan ku haynta magaaladaas dhowr qarax oo baabuur loo adeegsaday ayaa laga soo wariyey qeybo ka mid a magaalada mase jirto tiro rasmi ah ee khasaarahaasi ka dhashay qaraxyadaas sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidamada dowladda ay fashiliyeen dhowr baabuur oo qaraxyo lagu soo xiray khamiistii shalay ayaa isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in ay dad rayid ah ku dileen weerar ay ku bartilmaamadsadeen gaari caasi ah oo ay uga shakiyeen inay la socdeen rag ka tirsan isis waxaana markii dambe soo baxday in gaarigu uu yaalay meel baabuurta lagu la dhigto oo cisbitaal bannaankiisa ah sida lagu sheegay war ay soo saareen taliska militariga maraykanka ee bariga dhexe ee loo yaqaan santacom muuqaal ay baahisay shabakadda wararka xiriirka la leh isis ee akham ayaa muujisay meydadka toddoba qof oo rayid ah oo ay sheegtay inay yihiin dad rayida oo lagu dilay weerarkaasi
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in ruushka uusan ceerin doonin diblomaasiyiinta maraykanka iyada oo looga aargudanayo cunaqabateynta madaxweynaha maraykanka barag obama uu soo rogay khamiistii sababo la xidhiira faragelinta ay sirdoonka ruushka ku sameeyeen doorashadii maraykanka ka dhacday qoraal ka soo baxay kremlinka ayuu putin ku sheegay in ruushka uusan abuuri doonin dhibaato islamarkaana uu qorsheynayo tallaabooyinka xiga ee lagu horumarinayo xiriirka maraykanka iyo ruushka marka xukunka uu qabto madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump madaxweyne barack obama ayaa cunaqabateynta ku soo rogay laba hay-adood oo kuwa sirdoonka ah oo ruushka uu leeyahay isagoo dalka maraykanka ka celiya ilaa iyo soddon iyo shan sarkaal oo diblomaasiyiin ah oo ruushka u dhashay tallaabadan ayuu maamulka madaxweyne obama uga jawaabayay faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka maraykanka ka dhacay bishii novembar markaasi oo la sheegay in ay u daneynayeen musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump madaxweynaha la doortay ee maraykanka trump ayaa arrintan ka hadlay waxaana uu sheegay in toddobaadka soo socda uu la kulmi doono saraakiisha dhinaca sirdoonka maraykanka si ay u siiyaan warbixin ku saabsan arrimahan wararka ka imaanaya syriya ayaa sheegayay in iska horimaad uu ka dhex dhacay laba saacadood kadib markii ay bilaabatay xabajoojin xalay siqdii dhexe lagu ballansanaa inay ka hirgasho syriya oo dhan heshiiska xabajoojinta ayaa waxaa wadagalay dowladda syriya iyo dhowr ka tirsan kooxaha dagaalka uu u dhexeeya ee oo aanay ku jirin kuwa magaca islaamka wato kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee syriya fadhigeeduna yahay london ayaa sheegtay maanta oo jimco ah in kooxda falaagada ah ay ku xadgudbeen xabajoojintii kadib markii ay qabsadeen dhul ka mid ah xama afhayeen u hadlay kooxda jaish al nasri oo magaciisa la yidhaahdo axmed rashiid ayaa hase ahaatee sheegay war midkaa ka duwan waxaana uu wakaalada wararka ee reuters u sheegay in ciidamada dowladdu ay jebiyeen heshiiskii xabajoojinta ahaa kadib markii ay duqeyn u geysteen goob ka tirsan gobolka idlib oo soodin la leh hama ruushiya oo taageerta madaxweynaha syriya bashaar al asad iyo turkiga oo taageero kooxa mucaaradka ka mid ah ayaa sheegay labadaba inay damaanad qaadayaan xabad joojintan
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno halkaas aad ka dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington nin soomaali ah oo lagu magacaabo axmed shire warsame ayaa dhowaan loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha la tacaalidda gurmadka deg dega ah hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee u n h c r waa ninkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo jaga sare ka qabta hay-addan sida uu arko magacaabistiisa iyo hoosha hortaala ayuu qadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramay waryahayaga jaamac bule jaamac
waxaan ahay wakiilka xafiiska u n h c r jamciyadda qurumaha ka dhexeysa laanta qaxootiga u qaabilsan ka jooga sudan koonfurta sudan waxaa hadda lai magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee barnaamijyada emergency-ga ee gargaarka degdega ah u n h c r xarunteeda geneva horey waxaan u ahaan jiray madaxa xafiiska u n h c r dadaab labadii kun iyo saddex-iyo tobankii iyo labadii kun iyo afariyo tobankii waxaan madax ka ah xafiiska dadaab oo xilyaha qaxootiga soomaalida laga laga taakuleeyo waxaad bal sharaxaad nooga bixisaa kaalintan lagu magacaabay ee united nationka waxa ay tahay sidaad ka warqabto xafiiska united nationka arrimaha qaxootiga uqaabilsan ee loo yaqaano u n h c r xaruntiisu waxay ku taallaa magaalada geneva ee waddanka switzerland oo laga maamulo barnaamijyada u n h c r ay ka wado dunida oo dhan xafiiskan hadda la ii magacaabay oo uu ii magacaabay ninka ah guddoomiyaha guud ee xafiiska u n h c r adduunka philipo grandi wuxuu wuxuu ku saabsan yahay xafiiskan wuxuu isugu jiraa saddex qaybood qeyb waa barna waa waa emergency-ga ama dhibaatooyinka ka dhaca dunida hadday noqon lahayd dadka qaxootiga oo barakacay oo wadamo kale wadamadoodii ka tago wadamo kale ugud u gudbaaya hadday noqon lahayd dad fara badan oo ku bara ku barakacay wadamadoodii gudaha wadamadoodii marka qeybtaas waa qeybta emergency-ga qeybta labaad waa qeyb ku saabsan nabadgelyada dadka howlwadeenada iyo shaqaalaha ee xafiiska united nationka ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan qeybta saddexaadna waa sublieska iyo caawimaada u n h c r ay ku caawiso dadka barakacay marka waxaan agaasimo ka noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saddexdaas barnaamij oo isku jira ayaan ayaan agaasima ka noqon doona haddii laa yidhaahdo bartamaha bisha soo socota axmed dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya waxa ay isweydiin karaan axmed warsame maxaa uu ku mutaystay in uu helo kaalintan muhiimka ah ee dhinaca bili-aadanimo iyo weliba dhanka shaqadaba marka maxaad ugu sharaxaysaa dadka aan shaqadaadii hore iyo howlihii aad qaban jirtay aan ogeyn
wallaahi waxaa fiican dadku inay qiimeeyaan dadka yaqaan ama maaragtay aanu wada shaqaynay inay iyagu iga warbixiyaan ayaa ficnaan lahayd intii aniga aan iska warbixin lahaa laakiin in yar haddaan kaaga sheego muddo hadda gaaraysa labaatan sannadood ama in ka badan labaatan sanoan idhaahdo ayaan ka shaqaynayay xafiiskan waxaan kasoo qabtay xilal aada iyo aad u muhiimsan wadamo fara badan oo ay ka mid tahay waddanka bakistan oo aan madax ka ahaa xafiiskiisa ugu weyn ee bishawr oo ay joogeen in ka badan hal milyan oo qaxootiyo afghan waddanka afghanistan ka yimid waxaan madax ka noqday oo kale xafiis ku yaala daanta galbeed ee gobolka daanta galbeed ee nileka gobolka la yidhaahdo west nile oo ku yaala uganda oo aan madax ka ahaa xafiis weyn oo oo dad badan oo qaxootiya ku jiraan waxaan xiriirye ka noqday barnaamijka dadka dib loogu celinayo waddanka sudan iyo eritrea waxaan kasoo shaqeeyey etoobiya dhanka galbeedka magaalada gambela waxaan sidaan horey u sheegay madax ka ahaa xafiiska u n h r ee magaalada dadaab muddo laba sana ah waxaan horey u ahaan jiray oo kale xiriiryaha guud ee geeska africa xafiiska geneva wadamada soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya ilaa iyo toddoba wadan ayaa mas-uul ka ahaa waa tahay waxaan ohan karay waxaan waxaan odhan karayaa inaan aada u dadaalay intii aan dadaali karayay dee wixii iga dhimanna bani aadam baan hayo marna ma oran karayo wax walba wax walba u fiican baan qabtay waa tahay waxaad ka soo jeedaa dal dadkiisa iyo dalkuba ay arrimaha qaxootiga iyo weliba baahida arrimaha deg dega ah aysan ka marnayn oo weliba safka hore kaga jiro maxaad is leedahay arrimahan deg dega ah ee aad madaxda hadda ka tahay ee saddexda qaybood aad noogu kala dhigtay waa aad ka saacidi kartaa dunida in wax laga qabto
walaal horta waa run aad baan ana aniga lafteyda ugu faraxsanahay anoo ka imid waddankaas dagaaladu ay dhibaatada badan u geysteen soomaaliyeed inaan inaan anigoo matalaya aan aan aan aan xilkan qabto waana jiraan dad kaloo soomaaliya oo xilal weyn xilal weyn ka ka ka haya barnaamijyo badan oo dunida oo dunida ka jira hadda marka waxaan aada ugu dadaali doonaa markii aan aan aan aan xilkaa la wareego inaan inaan layntii aan caawin karo dadka tabaalaysan ee u baahan gargaarka bani aadamnimada in la gaarsiiyo inaan aada iyo aada ugu dadaalo in xafiiskaygu uu markiiba uu istaago dadka in in la caawiyo oo ay markaas xitaa ku jirto waddankayagii soomaaliya iyo waddamada dariska la ah oo dadka soomaalida ay ku ku dhibaataysan yihiin marka waxaan aada ugu dadaali doonaa inaanan waxba ka hagran in aan la intii dadka la caawin karana in la caawiyo ilaa ay dadku ka gaaraan xilli iyagoo raalli ah oo xor ah inay waddamadoodii markaa dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib u dhisaan aada iyo aad ayaan markaa uga qayb qaadan doonaa sidii ay u taabageli lahayd in si deg dega dadka tabaalaysan loo caawiyo haddii ilah yidhaahdo
kaasina waxauu ahaa axmed shire warsame oo ah nin soomaaliya oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha la tacaalidda gurmadka deg dega ah hay-adda qaramada midoobe ee u n h c r waxa uu warramayay waryahayaga jaamac buule jaamac
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsan arrimaha soomaalida waxaa si wada jir ah usoo diyaariyey una soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan
barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya ee waxaynu si gaar ahaan dib ugu jaleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun lix iyo tobanka soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isu bahaysteen guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qaraweyn qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan iyo sidoo kale walaac soo wajahay soomaalida degan meelo ka mid ah wadamada dibadda gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika innagoo gebagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan laba kun lix iyo tobanka uga tegay soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee laba kun toddoba iyo tobanka
haddii aynu ku horayno bishii januari ee sannadka madaxweynaha maraykanka barack obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa stephen schwarts u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya magacaabidda safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xidhiirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada washington d c master schwarts waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyey ee uu maraykanka u diro soomaaliya muddo shan iyo labaatan sannadood ah waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyey ee maraykana tan iyo kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii ee taga magaalada muqdisho safiirka dowladda soomaaliya ee magaalada tan washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka ku macneeyey tallaabo taariikhi ah hase ahaatee khubarada sida weyn ula socda siyaasadda soomaaliya iyo xidhiirka kala dhexeeya maraykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyey magacaabidda safiirka waxa ay ka beddeli karto xidhiirka labada dhinac abuukar carmaan oo ah ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka oo magacaabista schwarts ka hadlaya waxa uu yidhi ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusata maraykanka arrimahan waanwaanadaanitay socotay oo internationalkii igad ay ku jireen oo laleeyahay maalin maalina beydhabaa la joogaa maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacaba tumaayo moogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaaninba because wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa aniga uma arka in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa uun khasaaro waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya sida tan faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha maraykanka wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muu uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhegaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku maash meenta dhigtay marka waa xidhiir toos ah oo ka dhexeeya state departmentka iyo madaxtooyada maraykanka iyo kuwa soomaaliya
qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay soomaaliya sannooyin badan ayaa u muuqday in sannadka labakunlixitobanka aanay wax weyn iska beddelin laba qarax oo xooggan ayaa sannadkan gudihiisa ka dhacay hotel swal ee magaalada muqdisho kii ugu horreeyey ayaa dhacay bishii februari ee isla sannadka labakunlixitoban kaas oo ay ku dhinteen lix qof shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ayaa dhacay bishii agost isla sannadka waxaana ku dhintay inta la og yahay qof lixdan kalena dhaawac ayaa soo gaaray qaraxyada s y l gaar ahaan kii u dambeeyey ee bishii agoos dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiiro xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa waxaa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda nuur faarax xirse iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga maxamed cali xagaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo weerarka kadib v o e da la hadlayey ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen kooxaha nabadiidka kooxaha nololdiidka kooxaha arxa ka daran haddee qof kasta oo soomaaliya ayay dilaayiin nolosha iyo bini aadamnimada iyo islaamnimada ayay ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan marka xogta waa la helay laakiin dee laguma guulaysan kan in la qabto waa lagu daba jiray iyaguna markaa waxay go-aansadeen hadda inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan waana geysteen runtii oo dad badan oo maaragtay shacab ah oo soomaaliyeed oo waxba galabsan ayay ayay ayay ku waxyeeleeyeen bishii februari ee sannadka labakunlixitobanka ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda daalo airlines lagu qaaday diyaaraddaas taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee aadan cabdulle cismaan dib ugu soo laabatay garoonka kadib markii uu qarax ka dhex dhacay gudaha diyaaradda qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday kombyuutar laabtoob ah islamarkaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof labtoobka watay oo meydkiisa laga helay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii uu ka faniinay duleel uu qaraxaasi ka sameeyey diyaaradda dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda daalo oo magaciisu yahay cabdulaahi cabdisalaan boorle in uu watay kombyuutarka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda duuliyihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guulaystay inuu dib ugu dejiyo daalo halkii ay ka kacday oo ahayd garoonka magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daala lagu qaaday war ay shabaab soo saartay isla bishii februari ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer galbeed ah iyo turkiyiin saarnaa diyaaradda afhayeenkii dowladda ee xilligaasi cabdisalaan cato ayaa sheegay in dad badan loo xiray waxaa la xiray labaatan iyo dhowr eedaysane oo lagu tuusan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaraddii dala airlines bishii abriil ee sanadka laba kun lix iyo tobanka waxaa badda mediteraneanka ku degay doonyo ay la socdeen muhaajiriin badan oo soomaali iyo dalal kale ay isugu jiraan waxaa la sheegay inay dhinteen tiro afar boqol ku dhow oo tahriibiyaal ahaa kuwaas oo kala barkoodana la sheegay inay soomaali ahaayeen tiradaas oo la tilmaamay inay ahayd tiradii ugu badnayd oo inta la xasuusto ay mar keliya ku dhintaan badda oo dad soomaali ah ayaa haddaba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar dhacdadaasi markii ay dhacday kadib waxa uu v o a u sheegay inay dowladdu ay arikaasi aada uga walaacsan tahay islamar ahaantaasina ay ka taxsiyadaynayso waxaan ognahay in dad soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aada u fara badan tahay waxaan la hadalnay safaaradda iyada safaaradeena soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee qaahira waxaan la hadalnay oon gaadhnay talyaaniga weli numberisku ma cadda laakiin waxaa cad waxaa aada loo og yahay oon anaguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku ku halligmay ay dad soomaali oo badani ku jiraan dowladda turkiga oo sannadihii u dambeeyey galaangal aad u weyn ku lahayd soomaaliya kadib safarkii uu sannadkii laba kun koob iyo toban ku tegay soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi erdogan oo markaasi ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bishii juun ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada muqdisho kasakow furitaanka safaaradda waxay dowladda turkiga ka fulisay gudaha soomaaliya mashaariic kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka haddaba safaaraddan cusub ee turkigu uu ka furtay muqdisho sanadkan maxay uga dhigan tahay xidhiirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka waa kan cabdikhafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xidhiirka caalamiga kana faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya oo ka jawaabaya su-aashaasi oo ay v o a du weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegay waxaad ka garanaysaa labada kun iyo kow iyo tobankii markuu erdogan tegay iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay maraykankii baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo oo maaragtay arrimaha bini aadanimada ama deeqahoodii ay kordhiyaan marka waxaad moodaa turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray soomaaliya in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayey dawladdiisiyo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo iyo deeqihii caadiga ahay oo hay-addiisa tilka la yidhaahdo ay horumarinta ka samaynaysay
bishii juun ee sanadkan laba kun lix iyo toban waxaa weerar lagu qaaday hotel naasa hablood ee magaalada muqdisho weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray dhimasho iyo dhaawacna geystay dadka ku dhintay weerarka waxaa ku jiray wasiiru dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka burci maxamed xamse iyo doctor ducaale shahiid oo ka tirsanaa dhakhaatiirta magaalada muqdisho oo uu dhalay doctor maxamed aadan shahiid oo ka mid ahaa dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaano muqdisho oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel shamow ee sanadkii laba kun iyo sagaalkii tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhammaayeen labaatan qof halka in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen sanadkan waxa ay soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa gelgishay gebi ahaanba siyaasadda dalka bishii julaay ee sanadkan guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka waxaana puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee liiska soo gudbiya hase yeeshee galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada aqalka sare ay ka dhacdo sanadkan doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay haraysay musqumaasuq aad u baahsan taasoo ugu dambaynna sabtay in guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyin ku ulaalo koo iyo toban ka mid ahaa xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya
bishii agost ee sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun lix iyo tobanka ayaa dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda maraykanka meel muhiima ka galaan kadib markii ilhaan cumar oo ah gabar soomaali ah ay noqotay gabadhii u horraysay ee soomaali ah ee xisbiga dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee aqalka minnesota ee ay sida weyn u degaan bulshada soomaalida ah ee dalkan maraykanka ku nool ugu dambayntiina siddeeddii bishii nofembar ayay si rasmi ah ilhaan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guulaysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharaxii ka socday dhinaca jamhuuriga ilhaan waxay ka guulaysatay vilis kan oo ahayd haweenaydii xisbiga dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo maxamuud nuur oo ah soomaali isna tartanka ku jiray ilhaan waxay ka hadashay waxaa u suurageliyey in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid
waxaa noo suurtageliyey waan dadaalka aan galnay waxaan kambeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeenna degmadeenna b degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan marka maynan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo midayn lahaa shaqadaasaytini weligeed shaqa la qabtay ma aha marka sidaas keliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay
dhacdooyinka sanadkan ee saamaynta xooggan ku dhex lahaa bulshada soomaalida waxaa ka mid ahaa dhegaysigii dacwadda dhanka badda ee bishii sebtembar sagaaliyo tobankeedii ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka ka bilaabatay maxkamadda haig ee u dhexaysay soomaaliya iyo kenya taasoo ay sanadkii laba kun shan iyo tobankii soomaaliya ka gudbisay kenya labada dowladood ayaa la siiyey maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arrintaasi waxaana bilaabay kenya oo maalintii ugu horreysay ee sagaal iyo tobanka bisha la dhegaystay soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda kenya waxay ku doodaysay in dacwadda aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkooda ay iyagu dhammaystaan halka soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay romi abraham oo ah guddoomiyaha maxkamadda dhegaysanaysay dacwadda oo ka soo jeeda dalka faransiiska ayaa maalinkii ugu horreysay ka hadlay sida ay dooddu u kala dhici doonto
dhegaysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya waxaana wareegga labaad uu bilaabmaya arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood iyadoo maanta la dhegaysan doono doodda kenya berina la maqli doono dhinaca soomaaliya iyadoo haddana dib laisugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhegaysan doono labada dhinac
sebtembar saddex labaatankeedii ayaa dhegaysiga dacwadda labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo ballamay sanadka cusub laba kun toddobiyo toban
isla bishii sebteembar ee sanadkan sii dhammaanaya magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka igaad halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka kenya uganda iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale shirka igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaa tegay ergo matalaysa dalalka suudaan jabuuti iyo koonfur suudaan kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyey igaad ay ku qabsato soomaaliya tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay ergeyga urur goboleedka igaad u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey ayaa bogaadiyey horumarada isdabajooga ee soomaaliya ku tallaabsanaysay waraysi uu siiyey idaacadda v o eda ayuu maxamed cabdi afey waxa uu ku bogaadiyey shirkaasi madaxda urur goboleedka igaad ay magaalada muqdisho ku yeesheen horta runtii waxa ugu weyn oo soomaali ugu jirta waxaa weeyaan soomaaliya waxay u baahanta dowlad iyo dowladnimo muddo badanoo burbur lagu jiray dhibaatada dowlad la-aanta ee keentay wixii laga dhaxli waa la arkay barakac qaxooti dil jab soomaaliya waxaa kaloo anfaca inay dowlad shaqayso ay hesho madaxweynaha somalilan axmed maxamed asilaanyo ayaa ka hadlay go'aamadii ka soo baxay shirka igaad uga qabsoomay magaalada muqdisho taas oo uu ku tilmaamay mid aanay somalilan wax shaqaa ku lahayn silaanyo ayaa cambaareeyey warmurtiyeed ka soo baxay shirka igaad gaar ahaan qodob ku baaqayay midnimada soomaaliya waxaa caasimada dalka soomaaliya lagu qabtay shir sannadeedkii urur goboleedka ee igaad ugu horrayn waannu soo dhowaynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada muqdisho waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday dowladda somalilan waxay soo dhowaynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka midooda afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran waxaannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno isla markaana gacan weyn ka geysanno dadaalada nabadda iyo dibudheshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee soomaaliyeed waxaannu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saamayn weyn nagu leedahay sidaa darteed waxaannu jecelnahay nabaddooda iyo horumarkooda waxaannu cambaaraynaynaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda iigad ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya waxaanu aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda soomaaliya iyo somalilan ka jirta dhacdooyinka kale ee sanadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid a kulan dadweyne oo idaacadda v o a ku qabatay magaalooyinka muqdisho iyo minneabolis ee dalalka soomaaliya iyo maraykanka waxa uu ahaa kulankii noociisii ugu horreeyey ee idaacaddu isku xirto dadweynaha labada magaalo oo su'aalona weydiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankaas oo dhacay saddexdii bishii sebteembar ayaa mid ka mid ah su'aalihii la weydiiyey madaxweynaha waxa ay ahayd madaxweyne afar sana waddanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumaddaada waxaan isleeyahay ama ummadda codkooda anu ku hadlaayo aaminsannahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan idinkoo awooda inaad abuurtaan waxaad ku abuuri karteen nationally hadday tahay regional hadday tahayba inaad maaragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay iyo international community waxaa ka helaysaanba hadday tahay laakiin foxkiina dhan waxaa geliseen siyaasad iyo iscayrcaysi maamul goboleed hadduu yahay iyo federal level hadduu yahay marka ma is leedahay madaxweyne su-aasheeda haddaan soo koobo waxaa ku qasbay dhallinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xagjirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyaddeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynihii waddanka aad tahay maxamed daahir waa mahadsan tahay aniga waa kaaga aragti duwanahay dowladdan ma qabo iyo aniga ka madaxweyne ahaan dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay dhib kastoo dalkan ka dhaca mas-uuliyaddiisa waa qaadaya haddii mid oo farsamo xumo iyo siyaasad xumo ay keenta hadday tahay iyo haddii mid si kale ku yimid hadduu yahayba mas-uuliyaddayda iyo meeshan jooga ayaan ku qaadayaa waa qaadaya laakiin waxaan rabaa maxamed inaan ku xasuusiyo dalkan sidiisaba waxaad tihi siyaasaddaas ka daba ceyrceyrsanaysaan dalkan sidiisaba waxa meeshaan dhigay siyaasad xun waaye dalkan dhaqaale xumo meesha ma dhigin adduunyada dadka ugu qanisanaan nahay sagaal milyan oo hektar oo dhul ahaan qabnaa oo laba webioo joogto ah leh xoolaha afrika bercabita markii waa ugu badan nahay xeebta ugu dheer africa oo kalluun ka buuxaan leenahay intaas waxaa dheer khayraad dihaan oo dhulka hoostiisaan leenahay dunida dadka ugu qanisanaan ka mid nahay oo ku nool haddana haddana dadka ugu fakrisanaan ka mid nahay waxaana fakrisiiyey waa siyaasad xumaatay marka waxaan leeyahay madaxda madaxda ha lagu dhiirigeliyo siyaasadda inay ka heshiiyaan dhinaca sandha ay u hagaan haddii aan la yidhahdo dhacdooyinka sida weyn loo xasuusta ee sanadkan ka waxaa ka mid ah dagaal dhimasho dhaawac iyo barakacba sababay oo bishii oktoobar ku dhex maray maamulada puntland iyo galmudug magaalada gaalkacyo dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar keliya xabadda dushoodu ka dul yartay dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada inkastoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeeyey sababta dagaalkaasi horisay waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo haddii hadal lagu beddesho xabadda in hadal lagu beddesho haddii la diido kollay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan yaan hadhow la odhan odayaashu nabad kuma hadlin odayaashu nabad kuma hadlin labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada hooyooyinka culimaaudiinka in nabadda la joo nabadda la qaato in nabadda la qaato wixii dhintay allaha u naxariisto hadday xaq ku dhinteen haddayse xaq ku dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya waxaan u baaqayaa culimaadiinka nabadoonnada hooyooyinka gabdhaha nabadda ha la qaato isla bishii oktoobar koox maleeshiyaad ah oo sheegtay inay gacansaar la leeyihiin ururka daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacankuhaynta degmada qandala ee gobolka bari ee puntland halkaasoo muddo ku dhow afartan cisho ay haysteen ciidamada puntland ayaa diyaargarow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guulaystay inay kooxdaasi ka saaraan qandala toddobadii disembar maleeshiyaadkaas waxaa hogaaminayay wadaad lagu magacaabo sheekh cabdulqaadir muumin oo sannad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka al-shabaab kuna biiray daacish wariyaha v o a ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo gaartay qandala markii isis laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku waraysatay qandala wasiirka qorshaynta puntland shireex xaaji faarax oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta puntland ee qandala tegey runtii saa ula socotaan lix labaatanka ayaa operationkan loo bixiyey danab two oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo daacish ay ka bilaab ciidamada puntland qeybyada kala duwan ay ka bilaabeen magaalada maxaan ku rahdaayey hoobato oo ah dhinaca balididin iyo timishe meel u dhow sidaa waxa waaye cleanup baa la sameeyey bishii oktoobar ee sanadkan laba kuna lix iyo toban ayaa waxaa xarigga laga jaray khatareen oo cusub oo isku xireeya dalalka ethoobiya iyo jabuuti ethoobiya oo aan lahayn nabad ayaa khadkan waxa uu ka caawinayaa isku xirka dekedaha jabuuti oo ay adeegsato iyo magaalada adisababa wasiirka jabuuti ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ilyaas muuse dawaale oo arrimahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi waa mashruuca ugu ballaadhan ee maalinka maanta ah dal afrikaana laga maalgeliyo oo weliba khaasatan laba dal oo jaara ay wada maalgashadaan mashruucaasi fikraddeeda waxaa iska lahaa madaxda labada dal oo dee madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo ninkii madaxa ahaa ee male zenawi ra-iisul wasaaraha ahaan jiray uu hayle maryam desalena uu kala wareegay waxay haddaba garteen inay horumarka mandaqadda amba horumarka dal kasti oo afrikaana maanta isagoo isdhexgal iyo lase fikrad integration waxa la oranayo isdhexgala ma ogiye inuu nina keligii keli ujoog uunan ku bixi karin mashruucaas haddaba wuxuu yahay kii ugu muhiimsanaa ee adkeynayay isdhexgalka mandaqadan xilliga ay noqoto tani aan ku noolnahay ay dad xilligaasi ay hormood ay ka yihiin jabuuti iyo etoobiya mashruucuna waxaa nala garab galay dalkaasi shiinaha ee saaxiibka aan nahay tareenku wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti ilaa iyo las adiis ayay imanayaan haddaba annaka waxay noqoseynayay hol hol magaaladan la oranayo iyagoo sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo galiile intaasna waxaa nooga sii xigta dee xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaajabtu iyo saree usoo soco mayso awaash sidaa dadila iyo dis ugu imanayaan
lixii tobankii nofembar ee sanadkan laba kun lix iyo toban waxaa magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka lagu soo gebagabeeyey maxkamadaynta sagaal dhallinyaro ah oo sideed ka mid ahay ay soomaali ahaayeen halka midka kalena uu u dhashay qowmiyadda oromada ee dalka etoobiya xukunka oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa dhallinyaradan lagu kala xukumay intuu u dhaxaysa laba sano iyo bar ilaa iyo shan iyo soddon sano wariyaha v o eda ee magaalada minneabolis maxamuud mascade oo xilligaasi goobjoog ka ahaa siday maxkamadaynta dhallinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mida waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay carruurtooda meesha marka aan fadhiyey waxay madaxayga ku jiray in cunugayga soddonka sano ka yar la siinaayo laakiin markay kuwa caddaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumayo niyaddaan gashtay har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inayse cadaalad iyo justis aan lagula dhaqminayn waddankan cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u waday carruurteena hal sano iyo lix bilood mascadda haddaan runta aan kaagaga sheego maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacaayana waa xukun dhinaca ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahay ilaahay wuxuu isiiye ilaaha ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhan inay jeelay maanta dhex fadhiyaan xukunka dhallinyarada kadib ayaa dad isugu jira soomaali iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray
dhinaca kale gobolka ohaayo oo ay ku nool yihiin jaaliyadda labaad ee ugu badan soomaalida dalkan maraykanka deggan ayaa dabayaaqadii bishii nofembar ee sanadkan waxaa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay soomaalida deggan dalkan maraykanka kadib markii wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdirasaaq cali cartan oo labaatan sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda ohio state university ninkan soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayey inuu baabuur uu watay jiirsiiyo dadka kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda islamarkaana uu sagaal qof toorey la dhacay wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxaa dilay ciidamada ammaanka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddankan maraykanka qareenka qoyska wiilkaasi oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in qoyska cartan ay aada uga naxeen hadalka trump bulshada soomaalida ah ee gobolkaasi deggan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u caddeeyaan mowqifkooda
marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee ohaayo iyo kuwa kale ee aanan muslimka ahayn waxa weeyaan mid isku mid ah qaar badan oo annaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda o s u aniga waxaa jaamacadda ii dhigta laba carruur ah markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda wixii iigu horreeyey ee maskaxdeeda ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada carruurteyda sidaas daraaddeed badbaadada jaamacadda o s u waa badbaadadeenna jaamacadda waxaa dhigta arday badan oo muslim ah waxaa macalimiinka ah brofesooro badan oo muslimiin ah waxaa booqda dad badan oo muslim ah marka dhammaanteen ammaanka jaamacadda waa ammaankeenna
bishan disembar ee soo gebagabaynaysa sanadka labakunlixyotobanka waxaa magaalada boosaaso ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka puntland saraakiishaasi ayaa kala ahaa xeeralaaliyihii guud ee maxkamadda puntland korneyl cabdikariin xasan firdhiye taliyo ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska puntland gaashaanla sare jaamac saxardiid cabdi maamulihii madaxtooyada puntland ee boosaaso aadan gaas huruuse oo goob maqaayada oo ku sugnaa lagu dilay saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowo bishan disembar ka tirsan la dilay guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday waxaa sanadkan gelgelay gees walba oo dhulka soomaalida ka mid ah abaar gallaafatay nafta dad iyo duunyaba kuwoodii ugu darnaana waxaay ka dhaceen meelo ka mid ah somalilan waxaa jiray dhallinyaro meelo kala gedisan iska soo abaabulay si ay wax u qabtaan dadka ay saamayntu abaartu ku yeelatay dhallinyaradaasi qaar ka mid a waxaa la kulmay waryaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac marka koowaad guddigan dhalinyarada waa guddi iyagu is abaabulay laakiin haddana dee nidaam iyo system baa jira guddi heer qarana baa jira guddi waxaa jira gobolada ah guddigan dhalinyarada ah waxay la shaqeeyaan oo runtii aanu wixii anagu aanu ama qorshe ama qarashkeena aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaran ee jira abaartii hore sidii ay sahri ka dhawaajisay waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulanay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhalinyaradu ay runtii ku deeqeen mar kale markii aanu ururinay dharka safar baanu hargeysa ka galnay waxaanu tagnay awdal guddigii heer gobol baanu la kulannay iyagaanu ku wareejinay dad ilaa kun qof gaadhaya runtii wixii ay xidhan lahaayeen iyo hugoodii iminka maadaama oo mar labaad ay abaartii soo noqotay intaanan hawshan gelin waxaanu tallaabadii ugu horreysay ee aanu qaadnay ay noqotay inaanu la kulno guddigii eh, abaaraha ee heer qaran haddaba sanadka sii dhammaanaya ee laba kun lix iyo tobanka muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba maxayse tahay saadaasha aqoonyahanka soomaaliga ee sanadka cusub laba kun toddobiyo tobanka waxaa su-aalahaasi ka jawaabaya cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faalooda arrimaha afrika kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya sanadkan dhammaanaya ee laba kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya waxay runtii ahayd yacni waxyaaba badan baa soomaaliya yani ka dhacay dhacdooyin badan baa dhacay waxaa kamid ahaa in doorashada iminka socoto oo micnaha yani dadkan airlaska ay ku dooranayaan yani aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan waxyaabaa dhacay waxaa kamid ahaa in yani madaxweynaha ahayd in la in la dhaariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay micnaha doorashada dib loo dhigay waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa kamid ahaa yani ururka madasha oo markasta yani oo baarlamaankii soomaaliya yani guud ahaan waxaa moodaa runtii inuu afkiray yani inuu yani runtii waxaa moodaa runtii awoodda fara badan uu ka qaaday waxaasoo idil ayaa lagu xusuusan karaya waxaa idin xusuus mudan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqata yani markaad magaalada muqdisho iyo marka aad fiidisid yani waxaa ka socda yani horumar dhaqaale aada u fara badanaa ka socda iyadoo marka shaqala- shaqalaan baada ay ka jirto waxyaabaha sanadka laba kun lix iyo toban lagu xusuusto waxaa kamid ahaa samayntii la sameeyey gobolka loo yaqaan hirshabelle la sameeyey iyo waxyaabahaas baaba gobollada macnaa inta badan baan soo dhamays soo dhamaystirmay waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karaya sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka runaantii markaad dhinaca kale ka fiirisid yani mustaqbalku waa uu fiican yahay sanadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka hadii aan haddaan haddaan odoruso macnaa odorus ku sameeyo waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro yar bo- ba- baarlamaanka dhanka soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid boqolkiiba afartan iyo shan waxaa soo noqday yani xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday boqolkiiba konton iyo shanna waa runtii waa dad cusub oo wejiyadu ay cusub yihiin oo runtii la- oo weli waxaa xusuus mudan in tira tira kamida tiradaasi hawan yihiin maaragtay dad dhalinyaro ah oo runtii wax bartay oo micnaha yani energy badan hayo oo runtii la dhihi karayo hadda waxaa moodaa inay soo yara noqonayso sabanimada iyo wadani wadan wadaniyadda ay soo noqonayso runtii taa runtii waxaa la odhan karaya rajo badan bay muujinaysaa in hoggaan saxa oo fiican oo soomaaliya dejiisa ay hesho sanadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka ay hesho oo sanadkii laba kun iyo lix iyo tobanka uu ka fiicnaado sanadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka uu ka fiicnaado dhinaca amniga markaad markaad egtid wax badan iskama bedelin waxaad moodaa runtii weli ururadii hubaysnaa islaamiintaha inay la tacaalayaan dowladda ma dowladda ay weli dagaalamayaan waxaad moodaa runtii yani in yani ururka midnimada africa oo nabad nabad ilaalinta soomaaliya uu joogo in wax badan wax badan wax badan ay ka dhimi weli ka dhiman yihiin waxaad moodaa runtii yani in aad waxaad waxaad dareemi karaysaa yani weli amni darada inay weli muuqato waxaa weli meesha ka baqan oo runtii la odhan karayo waxa weeyaan waxaan jirin wadahadal yani heshiis ah oo dhab ah oo gudaha soomaaliya ka dhacay oo mujtamaca soomaaliyeed ee kala irdoobay waa tahay eh, aad baad umahadsan tahay dhinaca kale saadaasha labada kun toddobiyo tobanka qayb ka mida waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada en, maxaa ka aqoonyahan ahaan idin muuqda saadaasha Eh, sanadka laba kun iyo toddoba iyo toban soomaaliya waxaa la rajeynayaa in ciidan yani saxa oo central command leh ay dowladda cusub iminka dhalan doonta ay ka shaqayso oo markaa bedeli doonta ururada yani amni soo bedeli doonta oo ha- oo ha- dib u hanan doonta micnaha waxa weeyaan yani amniga soomaaliya du- dib u hanan doonta turkiga waad arkeysaa ciidamada iyadoo iminka ay tababaraya oo soomaaliya saldhig weyn oo kasahaystay oo ku saabsan micnaha yani ugu doonaya inuu ku tababaro micnaha ciidamada soomaaliya oo markaa u dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambaynayo han karayo yani amniga soomaaliya dib u hanan karayo waa rajada fiican maanta dadka soomaalidu aada u rajeynayaan sanadka laba kun iyo toddoba toban inay inay- inay arkaan ay rajeynayaan ururada yani waxa bulshada rayidka ah waxaad moodaa runtii sanadkii laba kun iyo lix- lix iyo toban in doorkoodii looga baahna aysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sababa sababo fara badan oo jira awgeed caqabooyin fara badan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin laakiin sanadka waxaa la rajeynayaa in ururada bus- ururada bulshada rayidka ah ay runtii dib usoo noolaadaan oo marka waxa weeyaan ay dib micnaha waxa weeyaan ay dowladda ula xisaabtamaan dib micnaha yani waxa weeyaan ya ragga madaxda ula xisaabtamaan ururada maanta rayidka ee keliya maanta nool soomaaliya oo ururka saxaafadda weeyaan inta kale waxaa moodaa runtii inay sii dhinteen laakiin sanadkan laba kun iyo toddoba iyo tobanka waxaa loogu fadhiyaa inay inay la yimaadaan istaraatiijiya cusub ay la yimaadaan oo marka ay kubad yani dowladda ay kula xisaabtamayaan oo marka dib loo nooleeyo ururadii bulshada ee rayidka ahaa ee xooga badnaa dib loo dib noo dib loo nooleeya iyo maaragtay maqaadkii muqdisho ay lahayn jirtay dib usoo noqoto in yani xukuumad micnaha yani shicibka la xisaabtamaysa ay iman doonto waxaasoo idil waxa weeyaan waa rajooyinka iyo himirooyinka ummadda soomaaliyad ay higsanaysa maanta marka haddaba lasoo koobo sanadkan laba kun lix iyo tobanka ayaa waxa uu ahaa sanad ay soomaaliya cagaha la gashay siyaasadda wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horreeyey waxaa wax badan aada laisugu jiijiiday soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aada moodo in dadka danaynayay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aada u badnaayeen iyadoo ay jirtay in dad aan horey ugu jirin siyaasadda soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan geliyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan waxaa taasi barbar socotay qayladhaan la xidhiirta in ay jirto wax isdabamarin aada u xoog badan oo ay samaynayeen dadka ku howlan soo xulista xubnaha labadaasi gole waxaa dhinaca kale sanadka laba kun lix iyo tobanka gudaha soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas-uuliyiin aqoon-yahano iyo dad kaloo rayda kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ay ku joogeen oo ay ka midka yihiin hoteello ku yaalla dalka waxaa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay soomaalida deggan waddankan maraykanka oo ay ka midka yihiin weerarada ay dhallinyaro soomaali ay ka geysteen gudaha maraykanka waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhallinyaro soomaali maraykana iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahayeen markii la xukumayey
guud ahaan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay soomaaliya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waxaana dhammaan dhegaystayaasha v o e da iyo annagaba jamaalow noo rajaynaya in sanadkan cusub ee laba kun toddobiyo tobanka uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada
barnaamijkaasi gaarka ee ku saabsanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaalida quseeye ee dhacay sanadkan laba kun lix iyo toban waxaa nala socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan waxaadna ka dhegeysaneysaan laantaab soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay al-shabaab ay kusoo qaaday magaalada afguuya ay ku dishay sagaal ka tirsan mintidiinta kooxda al-shabaab dowladdu waxa ay qiratay in sidoo kale ay ka dhinteen laba askari nuur xasan bukhaari ayaa qadka telefoonkai afguuye kula xiriiray guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka amniga ee afguuye mahdi axmed xasan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida uu weerarka u dhacay
shalay galab kow iyo toban saacii baray ahayd meel jagboyntiga dhinaca koonfuleed wadada mareerey aada laga sigta ayaa shantii iyo bartii ama kow iyo toban saacii bar nin walba si u yaqaan waxaa soo weeraray al-shabaab marka warkoodana horeyaa u haynay ciidanka marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidannimo dhabar jebinay ku sameeyeen meesha xabadihiyaa ka bilowday xabadihii markay bilowdeen waxaa dhimatay baktii hore waxaa ka dhimatay laba nin al-shabaabka ka dhimatay labadii nin markay dhimatay labadii nin iyadoo qorigii iyo booshkii laga furayo ayaa nin dhaawaca oo agtooda yaalay xabadihii uu furay laba nin nooga dhimatay nin sarkaal nabasugida iyo nin kale oo askari ciidanka booliska ah kadib ciidanka howshooda sii wateen sagaal ninaa ka dhimatay aakhirka waan gartay marka ma jiraan wax khasaare ah oo dadka rayidka ah ka soo gaaray dagaalkii shalay galab horta rayidka waxba ma gaarin nasiib wanaag oo meesha meel magaalada ka baxsan oo foorahay ahayd khasaarena anagana ma soo gaarin laba nina naga shahiiday oo si xaq darre ah nin dhaawaca xabada oo soo ridayaa ku dhacay oona laga filanaynin meel oo dhulka dhul oo beero iyo waxaas aada cariiri u ahaa ooda ooda badan leh meesha jaqay ahayd dhulbeereedna waa ahaa oo aad meel u geeda badanay ahayd marka nin dhaawacoo meel ku dhacayaa nimankan dilay ayagoo meydkii booshkii iyo qorigii ka bixinaya maligoodaana galay laakiin dhibka ayagu gaaray inta badan mahdiyo bishii octoobar waxaan ognahay in al-shabaab ay magaalada afgooye ay weerar ku qaadeen iyaga oo xitaa dilay saraakiil sarsare xalayna waatii ay soo weerareen marka maxay tahay sababta ay al-shabaab mar walba usoo weerarto degmada afgooye ma waxaa jira dayacnaan dhinaca ciidamada ah horta weerarkaas octoobarka aniga waa ku jiray oo ragga dhintay waa isla wada joognay hal meelaan wada fadhinay horta waxaa loo dhintayna malad waaye ragga dhintay oo saraakiishii markaas dhimatay iyo agaasimihii maaliyadda hal meelaan wada fadhinay oo hal meelaan ku wada jirnay annaga dhanba waxaan isuji jirnay wax saddex saddex tallaabo iyo laba laba tallaabo ah marka inta ilahay ugu talagalo waa ku dhimatay dadna waa ku dhaawacmeen ayagana waxbaa ka dhintay waxna waa ka dhaawacmeen qarax walna ahaa taas qaraxana micnihii waa meel walbuu ka dhacaa oo waxaan wax maqaadiiri waaye wax ayaga ay sabab u yihiin maaha wax annaga aan sabab u nahayna maaha intii qof oo meesha ku dhiman lahayd wuxuu rabbiga qoray wax soconaya waaye waayo waxaa daliil ku ah qaraxa ragga oo ku dhacay kulligeen hal meel aan wada fadhin dadna waa dhinteen dadna xagtina ma gaarin dadna dhaawaca gaarin marka dhacdadii oo soo bartana saasay ahayd tan shalayna weerar aan sugaynay bay ahayd maadaama wadankii oo xaalad xun oo galay oo madaxdii ugu sarreysay ay mashquul kale oo dowladnimo kursiga ay raadinayaan annagana waxaan aan isu diyaarinay inaan difaacno nafteenna iyo dadnimadeenna iyo iyo deegaanka aan degannahay iyo degmada afgooya dhinaca amniga ma ciidamada dowladda keliya ayaa jooga mise ciidamada afmison ka socda ayaa ka mid ah kuwa amniga suga maya annaga ciidamada hadda waxaa joogo ciidamada dhowr nooc waaye qayb waxaa waaye daraawiish qayb waxaa waaye birmad qayb saldhiga oo degmadii ka tirsan yihiin qaybna nabad sugid waaye dhalinyaro badan oo deegaanka oo maleeshiyaad ah oo ciidamada ku hoos nool oo ciidamada ay garabsadan waa haysanaa amisontana carbiskay degan tahay wundada weyn oo magaaladan way degan tahay laakiin marka oo amisomta loo baahda annaga weli ma gaarin amisom hadda annaga wax oo aan saas ah oo ay naga kaalmayso aad aan uga baahannahay difaacaas wadanka oo guud moogi xaaladda hadda ku jirna waa aada isku filanahay waa isku kalsoonahay xabaddan inay taqaano male nin walbo aadan diyaar uguna haddii aad ay joogaan degmada afgooye ciidamadaasi sidaasi u diyaarsan maxaa sababa marka in al-shabaab ay mar walba kusoo dhiiradaan fartaniyo saa la socotid dhulkii hawdka ahaa oo beeraha ahaa awdhigli kasoo bilow jannaale dhulkaas oo dhan laanta buuri dawladdu way kasoo wada baxday annaga saasaaba furunta layntii hore ku nahayba safkii horeaba nahay mar haddii safka hore oo difaaca hore aad tahayna wax walba waa filanay ma
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada afgooye mahdi axmed xasan oo u waramayey wariyaheena nuur bukhaari
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada wararkii caalamka ugu doorka roonaa ciraaqiyiinta muusal ku nool ayaa waxaa soo food saaray maanta qaraxyo baabuur iyo weliba duqeymo xagga cirka ah maalintii labaad oo dagaalo ka soo cusboonaaday iyadoo lagu hardamayo gacan ku haynta magaaladaasi dhowr qarax oo baabuur loo adeegsaday ayaa laga soo wariyey inay qeybaha magaalada ee dhinacyada kale ah lagu qarxshay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegay wakaaladda wararka ee reuters ayay la wadaageen in ciidamada dowladda ay fashaliyeen dhowr baabuur oo iyaguna la doonayay in la qarxiyo
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in ruushka uusan ceerin doonin diblomaasiyiinta maraykanka ah iyada oo looga jawaabayo cunaqabateynta madaxweynaha maraykanka barack obama uu saaray khamiistii saraakiil sare oo dalka ruushka u dhashay qoraal ka soo baxay ayuu putin ku sheegay in ruushka uusan abuuri doonin dhibaato islamarkaana uu qorsheynayo tallaabooyinka xiga ee lagu horumarinayo xiriirka maraykanka iyo ruushka marka xukunka uu qabto madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaanu aadaynaa kaalintii fanka iyo hees macaan oo aan idinkugu talagalnay ee dhegeysi habboon
muusadaha badan dhex qabuursanahay dadki maalayo ninka nacaawsay mulowaka mawdaca shaqiyo muusadaha badan dhex qabuursanahay ninka maalayo ninka nacaawsay mulowaka adiguna marwoy waxaad maadkan tahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maadkan tahay waa mooyida
codkaasi macaan ee fanaanka cabdijibaar alkhaliiji ayaa gabagabo u ah baahinteena idaacadeeda ee habeenimo waa axmed cali sheekh iyo waa jaamac buulo jaamac oo dhan ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
miska reerka iyo misha degaantahan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahe muska reerka iyo misha degaantahan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahe adiguna macaan waxaad naaga tahay waa mooyda